halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bog aanu ku leenahay internetka v o a somaly com fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa jimce sagaalka bisha juun sannadka labakunyosaddexiyolabaatanka idaacadda caawiya dunidan waxaa idinla socotiinaya anigoo ah maxamed cabdi qodobadaan idinku hayno idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mida dowladda soomaaliya oo sheegtay in dhammaadka bisha ay soomaaliya ka bixi doonaan laba kun oo ka tirsan ciidamada atmis isla markaasna ay diyaarisay ciidamo soomaaliya oo kuwaasi beddeli doonaa waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo lagu soo oogay dacwado ah inuu si khaldan u maareeyey dokumentiyo sir ah oo uu ka qaatay aqalka cad laakiin trump ayaa arrintaasi beeniyey
waxaan ahay ninaan dembi lahayn waxaan ahay qof aan dembi gelin dalkeennu naar buu ku socdaa trump ayay ku daba jiraan iyaga oo wasaaradda caddaaladda hub ahaanu isticmaalaya iyaga oo f b i-da hub ahaanu adeegsanaya
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii faaqiidaadda toddobaadka iyo qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka dowladda maraykanka ayaa sheegtay in dowladda ruushku ayna iiraan ka soo iibsan dayuuradaha aan duuliyaha lahayn oo keliya ee labada dal ay ka wada shaqaynayaan in iiraan ay dayuuradahaasi gudaha ruushka ku dhex samayso aqalka cad ayaa sheegay in tani ay tahay calaamad muujinaysa sida xidhiirka militari ee labada dal uu u sii qodo dheeraanayo afhayeenka golaha amniga qaranka ee maraykanka john kirby ayaa khamiista idaacadda v o a u sheegay in maraykanku u helay macluumaad muujinaya in ruushku iiraan ka helay qalab sahlaya in dayuuradahan lagu sameeyo ruushka gudihiisa kirby ayaa sheegay in hawshani ay si buuxda u bilaaban karto sannadka dambe aqalka cad ayaa soo bandhigay sawir dhinaca satellite-ka ah oo muujinaya goobta loo qorsheeyey in lagu sameeyo dayuuradaha aan duuliyaha lahayn taasoo ku taalla deegaanka alabuga special economic zone kirby ayaa sheegay in hawada waa in hadda dayuuradaha iiraan lagu dhex sameeyo la mariyo badda qaswiin iyaga oo ka baxa magaalada amiirabad ee dalka iiraan islamarkaasna gaadha magaalada makhashkala ee dalka ruushka kuwaasoo ciidanka ruushka uu adeegsado dagaalka uu ku hayo dalka ukrain ugu yaraan afar qof oo qaaradda afrika ka soo jeeda ayaa ku dhintay tobannaan kalena waa lala yahay kadib markii saddex doonyood oo siday tahriibayaal ay ku degeen badda mediteraneanka maalmihii lasoo dhaafay meel u dhow xeebaha magaalada safaaqis ee dalka tunisiya ilaalada xeebaha tunisiya ayaa sheegay in meydadka shan qof oo uu ku jiro hal cunug laga soo saaray aagga maalmihii lasoo dhaafay sida uu sheegay dacwadoogaha magaalada safaaqis waa fawzi masmuudi masmuudi ayaa u sheegay wakaaladda wararkii associated press in cutubyo ka tirsan ciidamada baddu ay soo badbaadiyeen saddex iyo toddobaatan tahriibayaala kadib markii saddexda doonyood ay burbureen laakiin ilaa iyo toddobiyo afartan kale ayaa la laayahay lix ka mida dadka la laayahay ayaa la sheegay inay yihiin caruur masmuudi ayaa sheegay in doonahaasi doomahaasi ay degeen isla markii ay soo gaadheen badda furan warkii caalamkuna dhegeystayaal waa naga intaa wararkaasina waxaad kala socoteen idaacadda laanta afka soomaaliga ee v o a si toos idinkaga imanaysa magaalada washington aynu ku bilownay dowladda soomaaliya ayaa maanta sheegtay in laba kun oo ka mida amaba ka tirsan ciidamada midooda afrika ee atmis ay ka bixi doonaan soomaaliya dhammaadka bisha juun wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya ayaa sheegtay inay diyaarisay ciidamo soomaaliya oo mas-uuliyadda amniga kala wareega ciidamada atmis ee bahaya warbixin arrintaasi ka hadlaya waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda cabdilcasiis barrow war qoraala oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga dowladda soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in dhammaadka bisha juun askarta howlgalka midowda afrika ee soomaaliya laga dhimi doono laba kun oo askari taa beddelkeedana ay shaqadeedii la wareegi doonaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa kale ee amniga waddanka ka shaqaynaya qoraalka ayaa lagu muujiyey in soomaaliya ay ka go-an tahay la wareegidda amnigeeda iyo buuxinta kaalinta askartaasi ay banneeyeen wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ayaa waxay qoraalkeeda ku qeexday in dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay ay tababaro u furtay askar kala duwan kuwaasi oo loogu talagalay in amniga dalka ay xaqiijiyaan sidoo kalena ay gacanta ku dhigaan nabadgelyada iyo xasilinta magaalooyinka ay hadda joogaan admis ciidamada bilihii ugu dambeeyey loo tababaraya soomaaliya ayaa waxaa taageeraya saaxiibada soomaaliya sida mar kale lagu sheegay qoraalka wasaaradda gaashaandhigga dalka ka soo baxay qorshaha askarta admis ee gaaraya labada kun ee askari hadda looga dhimayo ciidamada howlgalka midowda afrika ee jooga soomaaliya ayaa waxa uu xiriir la leeyahay qaraar hore uga soo baxay golaha amniga ee jimciyadda qurumaha ka dhexeeya kaasi oo dhigayay in la yareeyo ciidamada admis ee jooga soomaaliya guddi farsamo oo ka kooban dowladda soomaaliya admis iyo xafiiska taageerada qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa loo xil saaray kormeerka la xiriira saarista labada kun ee askari ee ka baxaya dalka dhinaca kale afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya jenaraal cabdulaahi cali caanood oo aan kula hadlay qadka taleefanka ayaa v o e da u xaqiijiyey in dalalka kenya iyo etoobiya ay soo dhammaystireen ciidamadii ay ugu talagaleen wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ciidamada ayaa waxa uu qeexay inay ku sugan yihiin xuduudaha dhowaana la qorsheynayo inuu bilowdo howlgalka wejigii labaad ee dagaalka ka dhanka ah al-shabaab oo ay qorsheynaysa dowladda soomaaliya howlgalka midowda afrika ayaa hadda soomaaliya ka saaraya laba kun oo askari xilli uu dalku ku jiro dagaal ka dhana al-shabaab inkastoo dadka amniga faalleeya ay hoos u dhigayeen kaalinta ciidamadaasi ay ku lahaayeen howlgalladii al-shabaab looga saaray magaalooyin iyo deegaano badan oo ku yaala koonfurta soomaaliya bilihii ugu dambeeyey cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
fiid wanaagsan markii la dhegeysta dhammaantiinba xerbeegti heer federaal ah oo ku sugan gobolka florida ee dalka maraykanka ayaa madaxweynihii hore maraykanka donald trump ku soo oogay dacwado ah inuu si khaldan u maareeyey dokumentiyo xasaasi ah oo sira oo ka soo qaatay aqalka cad trump ayaa noqday madaxweynihii hore ee koowaad ee laba jeer dacwad lagu soo ogo trump ayaa si adag u beeniyey eedeymahaasi
eedan oo toddoba gal dacwadood ka kooban taasoo aan weli bannaanka lasoo dhigin ayaa trump ku eedaynaysa iyadoo kuwo kalena ay jiraan inuu jebiyey sharci federaaliya oo mamnuucaya haysashada aan la oggolayn ee macluumaadka qaran ee dhinaca difaaca eedan ayaa haddii qofka galay lagu helo ay ciqaabteedu tahay toban sannoo xadhiga madaxweyne trump ayaa loo sheegay in talaadada dambe uu tago maxkamad federaaliya oo ku taalla magaalada miyaami ee gobolka florida isagoo la kulmaya eed labaad oo la xidhiirta sidii uu u maamulay walxaha sirta ah markii uu ka tegey aqalka cad iyadoo tani ay tahay markii ugu horraysay ee taariikhda maraykanka madaxweyne hore loo soo jeediyey eeda federaaliya ayaa arrimahani ay ku sii kordhinayaan dhibaatooyinka dhinaca sharciga ah xilli uu xilka madaxtinimo mar kale u tartamayo eeddu weli way qarsoon tahay ila ka agdhow ayaase sheegay in taraam uu la kulmayo ugu yaraanto dabadembi oo heer federaal ah hase yeeshee qareenka trump jim trusty ayaa warbaahinta c n n u sheegay in eedaha ay ku jiraan maleegid iyo horjoogsi caddaaladeed iyadoo weliba kuwo kalena ay jiraan qareenka ayaa sheegay inuu filayo inuu arki doono waraaqaha eeduhu ku qoran yihiin maalinta talaadada marka trump uu maxkamadda tago trump oo hoggaanka u haya ra'yi ururinta codbixiyaasha xisbiga jamhuuriga ayaa maamulka baidan ku weeraray fideyo uu khamiistii soo dhigay bartiisa warbaahinta bulshada waxaan ahay ninaan dembi lahayn waxaan ahay qofaan dembi gelin dalkeennu naar buu ku socdaa trump ayay ku daba jiraan iyaga oo wasaaradda cadaaladda hub ahaan u isticmaalaya iyaga oo f b i da hub ahaan u adeegsanaya ilaa boqol dokumenti oo ay disha kaga qoran yihiin waa qarsoodi ayaa laga soo qaaday guriga trump ee deegaanka balm beach ee gobolka florida bishii augost ee sannadkii hore wasaaradda cadaaladda ayaa eegaysay haddii trump uu si sharci darro ah u qaatay iyo in kale markii uu xafiiska ka tegey sannadkii laba kun iyo koob iyo labaatan wasaaradda ayaa waxaa kaloo eegaysaa in isaga ama kuwo kale ay isku dayeen inay hor joogsadaan baadhista dowladda khamiistii ayaa warfidyeennadu ay madaxweyne biden su'aale ku adkeeyeen iyaga oo weydiinaya madax bannaanida wasaaradda cadaaladda ee arrinta keyskan la xidhiidhta weligay marna xitaa hal mar uma tilmaamin wasaaradda wixii ay samayn lahayd ama ay tahay inay samayso mana samaynin marka ay noqoto inay eeda soo jeediso iyo inaanay soo jeedin anigu daacad baan ahay kadib markii ay soo baxeen wararka la xidhiidha eedaha trump ayaa hogaamiyaha aqalka wakiilada kevin mccarthy iyo jamhuuriyiinta sida randi santes iyo maalqabeenka elon mask ay soo direen fariimo ay trump ku taageerayaan james sambal oo maadada sharciga dastuurka ka dhiga jaamacadda hofstra ayaa sheegay inay u badan tahay in dacwad oogayaasha federaaligaihi ay keeni doonaan eedo sida uu hadalka u dhigay dardaran oo si fudud loo caddayn karo waxaa kaloo sheegay intaas micnaheedu aanu ahayn in tirada ra'yi ururinta codbixiyaasha trump ay dhibi soo gaadhayso trump waa madaxweyne hore kii ugu horreeyey taariikhda maraykanka ee la kulma eedo dembiye federaali ah dacwadaha hadda ayaa imanaya kadib markii uu sheegay inaanu gelin eedaha afar iyo soddon gel dacwadeed oo la xidhiidha diiwaanadiisa ganacsi ee lacag la siiyey haweenay kuwa jidhkooda ka ganacsada ah oo lagu magacaabay stormy daniels ka hor doorashadii laba kun iyo lix iyo toban trump ayaa sidoo kale la kulmaya baadhis dembiyeedyo aad u dardaran oo kaga socda dacwad oogayaasha degme ka tirsan gobolka georgiya taasoo la xidhiirta dadaaladiisii uu ku doonayey inuu wax kaga beddelo guuldarradiisii doorashada laba kun iyo labaatan ee gobolkaas georgiya
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba haatanna dhinacaas iyo etoobiya barnaamijka cuntada adduunka ee w f b ayaa sheegay inuu hakiyey cuntadii gargaarka etoobiya la siin jiray kadib markii la ogaaday in sahayda raashinka laga weeciyo dadkii u baahnaa warbixintan waxa ay noo soo jeedinaysaa wariyaha v o eda sahra cabdi axmed hay-adda cuntada adduunka qaramada midoobay ee w f b ayaa joojisay qayb ka mida sida ay sheegtay cuntada gargaarada ay siin jirtay ethoobiya hay-adda w f b ee qaramada midoobay ayaa arrinkaasi waxa ay sheegtay inuu daba yaalla kadib markii ay go-aan ay u s aid ku joojisay gargaarada cuntada ah markii ay ogaatay in sahayda laga leexiyo dadka u baahan gargaarada ee dalka ethoobiya inta aan si ku meel gaara u joojinayno gargaarada cuntada ee ethoobiya kaalmada nafaqaynta ee caruurta haweenka uurka leh kuwa naaska nuujinayo barnaamijyada cuntada dugsiyada iyo howlaha lagu dhisayo adkeynta beeraleyda iyo xoolo dhaqatadu way sii socon doonaan si aan kala go' lahayn sidaasi waxaa lagu yiri war ay soo saartay oo qoraal ah hay-adda maanta arrinkan ayaa saameyn ku yeelan doona sida la sheegay malaayiinka qof ee ethoobiyaanka ah ee wajahaya cunto yarida ba-an ay ugu wacan tahay dagaalada aadka u dabada dheeraada ee waqooyiga gobolka tigre iyo sidoo kaleeto abaaraha qallafsan ee ka jira halkaasi arrinkan ayaa waxa ay saameyn ku yeelan doontaa sida la yiri malaayiinka dadka ethoobiyaanka ah ee wajahaya cunto yaraanta ba-an ee ugu wacan tahay dagaalada aadka u xooganaa ee ka dhacay waqooyiga gobolka tigre iyo sidoo kaleeto abaaraha qallafsan ee ka jira koonfurta iyo bariga dalkaasi iyo meelo ka mida soomaaliya iyo kenya oo daris la-a dalkaasi go-aankaasi ayaa waxaa sidoo kaleeto uu kusoo beegmaya iyadoo maalintii khamiistii ay dowladda maraykanku ku dhawaaqday hay-adda gargaarka caalamiga ah ee ugu weyn inay joojinayso cuntada gargaarada ah ilaa iyo inta dibu habeen lagu sameynayo arrinka musuq maasuqa u s aid iyo dowladda ethoobiya ayaa khamiistii sheegay inay ka go-an tahay inay wax ka qabtaan leexinta cuntada gargaarka ah ee dadka loogu talagalay bishii lasoo dhaafay u s aid iyo w f b ayaa waxa ay sheegeen inay xayiri doonaan raashinka gargaarka ee la siin jiray gobolka tigrey kadib markii hay-addu ay ogaatay in shixnado loo weeciyo gargaarkaasi ah suuqyada gudaha ee dalkaasi labada haayadood midkoodna si gaara uma sheegin cidda mas-uulka ka ah dhicista raashinkan iyo iibgeentiisaba marka laga soo tago dhibaatada ka jirta koonfurta ethoobiya ee ay abaaruhu ku dhufteen waqooyiga tigrey waxaa soo food saartay cuntayari shidaal la-aan lacag cadaana oo aysan dadku haysan oon jirin iyo sidoo kaleeta daawayari waxaana labadii sano ee ugu dambeysay colaadaha u dhexeeya ciidamada ethoobiya ee dowladda federaalka iyo jabhadda xoreynta tigrey ee halkaasi ahayd mid si weyn uga jirtay heshiiskaasi nabadeed oo la saxiixay bishii nofembar labadeedii ayaa hadda dhaafay muddo toddoba bilooda hirgelinta heshiiskaasi ayaa si tartiib tartiiba u socday iyadoo dhinaca kaleetana aanan lagu laabanin dagaaladii sidoo kaleetana qaar ka mida adeegyadii aas-aasiga ahaa dib looga bilaabay gobolka lixda milyan ee qof ay ku nool yihiin laakiinse in warbaahintu ay booqato gobolkaasi ayaa weli xadidan mana dhici karto in si madax bannaan loo xaqiijiyo xaaladda goobtaasi sanadkan in ka badan labaatan milyan oo qof oo ku nool ethoobiya waxa ay si deg deg ah ugu baahan yihiin gargaar cunto iyadoo ay sii socon doonto saameynta muddada dheer ee colaadaha iyo abaaraha ayaa maanta lagu yiri warbixinta jimcahan ay soo saartay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan cuntada ee w f b
aad iyo aad bu mahadsantahay saxre cabdi axmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysay halkaad ka dhegaysanaysanna waa v o a washington fiid wanaagsan markii la dhegeystayaal haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo inoo haya wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada jimcaha laanta afka soomaaliga ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi barnaamijka waxaynu ku falanqayn doonaa soomaaliya gaar ahaan baarlamaanka soomaaliya waxaa hor taalla dood ku saabsan wax kabeddelka dastuurka amaba muddaxileedka madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo arrimaha doorashooyinka haddaba su-aashu waxay tahay maxaa laga filan karaa doodda hor taalla aqalka hoose ee baarlamaanka ee soomaaliya ee ku aadan wax kabeddelka dastuurka soomaaliya gaar ahaanna arrimaha ay ka mid yihiin muddaxileedka ama muddada xilhaynta madaxda qaranka waxaa barnaamijka igala qaybgelaya garyaqaan zakariya yuusuf oo ah khabiir arrimaha sharciga ah faysal mataan oo ah cilmi baari arrimaha siyaasadda ah iyo fu'aad axmed xuseen oo ah aqoon-yahan ka tirsan bulshada rayidka soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi dhammaantoodba waxa ay joogaan magaalada nairobi marka hore kusoo dhawaada barnaamijka su-aasha u horeysa haddii aan siiyo faysal faysal maxay kula tahay in laga filan karo dooda hortaalla ama mooshinka weli hor yaala baarlamaanka soomaaliya ee ku aadan wax kabeddelka arrimaha dastuurka waddanka iyo doorashada qof iyo cod sadar waa dhowahay waxa weeye heshiiskii golaha wadatashiga qaranku uu gaaray bishii shanaad labaatan iyo afarteedii ilaa iyo labaatan iyo toddobadii lagu gaaray xamar wuxuu ahaa heshiis la oran karo wuxuu ahaa heshiis siyaasadeed ay gaareen madasha wadatashiga qaran madasha golaha wadatashiga qaran sharci ahaanna dastuurka federaalka soomaaliya waa u fasaxayaa inay gaari karaan heshiisyo siyaasadeed sidaa darteed heshiiskan ma dhaqan gelaya mise ma dhaqan gelayo asagoo oo ishuwan macnaha waxay u taallaa doodaasi baarlamaanka labadiisa aqal iyo sidii ay uga falceliyaan saas darteed waxaan aaminsanahay baarlamaankay shaqadaasi u taallaa inay iyagu ay shaqadooda qabsadaan iyo inay iyagu de hawshooda gabaan marka saasaan aaminsanahay waayahay waan kugu soo noqon doonaa faysal garyaqaan waad dhegaysanaysay dabcan doodii dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ka socotay baarlamaanka soomaaliya ee ku aadaneed mooshinka baarlamaanka horyaala ee ku aadan wax kabeddelka arrimaha dastuurka qaabka doodda ay u socotay iyo waxa laga filan karo doodan maxay kula tahay
bismi illaahi raxmaan raxiim baarlamaan xilkiisa ayaa waxay tahaba inay falanqeeyaan ka doodaan kadibna ay cob u qaadaan ay ansixiyaan doodahooda marka baarlamaanka haddana waxyaalaha lagu yaqaana waxaa ka mid ah inay doodo adag dhex maraan ku kala qaybsamaan ku kala ra'yi ka disnaadaan baarlamaankaaba sidiisaba waxaa loo kala fadhiisan karaa qeyb muxaafada iyo qeyb mucaarada iyo qeyb labada dhinacba ka kala aadayaan oo midig dhexe midig iyo bidix fog iyo baarlamaanku waa yeeshaa marka inay doodu taf noqonayso oo dood adag noqonayso oo aanad sahlanaanaynin shimbiriyo howhaysa noqonayn ayaan aniga u arkaa haddii aan mid ku sii darsado heshiiska siyaasadeed ee la keenay baarlamaanka la hor keenay waxaan u arkaa aniga tallaabo hor loo qaaday inay tahay laakiin dulduleeladiisa iyo meelaha layskaga hor imaanayo waxay aad u fiicnaan lahayd sida wax kabedelka qodobada dastuurka oo kale ah in aada loogaga baaraandego brosijarka aanan lagu ciyaarno brosijarka la ilaaliyo waa maasanta
waaya inkastoo su-aalo badan oo dhinaca sharciga ah oo ku gadaaman heshiis siyaasadeedkani ay jiraan haddii aad raacsato garyaqaan zakariye su-aasha laisweydiin karaa waxay tahay arrimaha laga doodaya waxaa ka mid ah sidii wax looga bedeli lahaa dastuurka marka waxaa la isweydiinayaa yaa wax ka bedeli kara dastuurka yaa iskale sharciyadaas
isla dastuurka horta naftirkiisaa tilmaamayo cutubka shan iyo tobanaad ayaa tilmaamayo habka wax kabedelka dastuurka loo sameynayo qodobada dastuurka ee wax laga bedelayana waa laba nooc aanu kala qaadi karnaa nooc oo adag oo qodobada adag ee qodobada adag marka ay yihiinna waxay u baahan tahay qarti dadweyne hadda sida in qodobka koobaad oo kale uu tilmaamayo oo kale dastuurkeenna sahal sahal looma bedeli karo laakiin qodobada ka soo hara cutubkaasitooda aan ku tilmaamayno aan cutubada asalka ah ee la yidhahda lama taabtaanka ah marka wixii ka soo hara waa qodobo sahal qodobo sahlan waayo waa la bedeli karaa sida in haddii aan soo qaadano kale tirada baarlamaanka baarlamaanka soo noqona gudaha wasiiradiisa noqonayaan madaxweynaha taamkiisa taarimka waxaasoo dhan qodobo sahlo waa waa la bedeli karaa qodobada aan la bedeli karin waxaa waaye soomaaliya federaal ay noqoto federaal ma ka guuri karnaa maya soomaaliya demokrati waata demokrati inta ka guurna boqortooyo ma noqon karnaa waa maya soomaaliya dal waxaa waaye shareecada ay beys u tahay inta ka guurna ma dhihi karnaa secularan naha waa maya marka doodo qodobo ad adag waxaa jiraan oo afti dadweyne waxaan ahayn waxba lagu bedeli karin mid midaasi tud waayo dastuurkaa tilmaamayo in dastuurka wax laga bedeli karo laakiin isla dastuurka wuxuu leeyahay qodobo uu sacad uu tilmaamayo oo laleeyahy gudiyo madax banaana la dhisayaa gudiyamada madax banaan markii la dhisana waxaa ku jira gudi la yihahdo gudiga dib u eegista iyo la socodka dastuurka gudigaasi tud waxay soo bilowdeen ilaa laba kun labaiyo tobankii ilaa ay hadday shaqeynayeen dib u eegista dastuurkii ay wadeen qodobo badan ayaana waxaanu la soo jeejeedinaya in wax laga bedelo si looga bedelo marka question ka imaanaya waxay tahay ka qaanuun yaqaan ahaan ma qodobadaasay raacayaan oo gudiga golaha gudiga madax banaan dastuurka loo dirayaa oo ayagiya inta soo fiiriyaan hadhuude hal mar wada keenayaan wixii dib u eegistoo dhan mase kuwaan hadda loo baahdaa inta la soo bixiyo ayaga la keenayaa marka baarlamaanka yaa horkeeni kara marka wax ka bedel dastuur waxaa horkeeni kara isla xuldaha baarlamaanka waxaa horkeeni kara golaha wasiirada waxaa horkeeni kara gudigaba oo horkeeni kara
halkaas igu hay abukate waan kugu soo laaban doonaa dhinaca bulshada rayidka soomaaliya iyo sida ay u arkaan dooda baarlamaanka hortaalla iyo heshiiskii siyaasadeed ee dhowaan golaha wadatashiga qaranku ay gaareen waxaa soo baxaya inay jiraan walaaca ay bulshada rayidku ay ka qabaan qodobo ka mid a heshiiska iyo arrimaha socda waxaan kusoo dhaweynayaa marka fu'aad axmed oo isna ka mid ah aqoon-yahanada golaha rayidka fu'aad maxay tahay aragtidiina ama aragtida aad ka qabtid qodobada heshiiskii dhowaan madaxda n c c ama golaha wadatashiga qaranka iyo sidoo kale dooda wax kabedelka arrimaha dastuurka
khadarow waa ku dhowahay adiga iyo dhegeystayaasha inta waa salaamaya marka koowaad marka labaad horta waa dood wanaagsan in oo soomaaliya waa wadan burbur ka yimid oo dibuyogleelis ay ku socoto wadankana wuxuu u baahan yahay sidiisaba waa wax la wada leeyahay wada lahaanshadana waxaa ka dhalanaysa wadatashi inuu ka dhasho waayo si ay hore ugu socoto oo wadanka uu ku midaysnaado oo waa sax golaha wadatashiga qaranka waa u madax bannaan yahay inuu heshiisyo siyaasadeed inuu qaato laakiin waxaa moodaa heshiisyada hadda uu qaatay inay yihiin heshiisyo masiiriya oo waxyaabo badan taabanaya oo aa moodo in waddadii saxda ahayd waa loo qaaday laakiin inuu xoogaa deg deg inuu ku jiro aa moodo ayadoo aa moodo lafteeda in dadkii oo xubnaha ama stakeholderskii ka ahaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah laftooda ay qaar ka maqan yihiin aan sida hadda ururada rayidka oo kale aan qeyb weynan aan laga siinin dowlad dhiska sida sida ay tahayba siyaasadda keliya maahane unugyo badan ay leedahay in dowladda la yegleelo oo si isla ogolo loo yegleelo waa sax golaha waa ku hogaamin karaa soo jeedintiisa waa leeyahay jahaynta waddankana waa leeyahay laakiin in waddanka ay laftiisa loo dhimriyo oo isla socodka iyo isla jaanqaadka shacabka iyo dowladdaba in iyo dowladda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalkaba intaba in inay isla jaanqaadaana loo baahan yahay marka hawshan waa soo jeedin waa meel wanaagsan waa wixii lagu taamahayey in badanba ururada bulshada ay u taagnaayeen ay lahaayeen hala caddeeyo qodobada sharciyanka dastuuriyanka ah oo kala xadaynaya awoodaha si looga baaqsado dhibabkii badnaa oo dowladda horsocodkeeda hore u ragaadiyey oo ahayd ra-iisul wasaare iyo markasta isku dhegan madaxweyne oo waayahan dambe in hawsha siyaasaddaas in si looga qaangaaray aa moodo talooyinkii wax ku oolka ahaa oo aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta bisaylka la gaarayeyna ka mid tahay in waa tilaabo hore loo qaaday ka mid tahay in la yidhaahdo madaxweyne ra-iisul wasaaraha laga tago oo madaxweyne ku-xigeen ah loo guuro laakiin isla ogolka imisuu dhan yahay su-aashaasaa waxa waaye weli ayaa dadka aan la gaarin meeshii laga rabay in isla ogolkaas la gaaro waa sax wax kastaba oo dhacaa in baarlamaanka la geeyo oo baarlamaanka looga doodo wadankan waa wadan dimuqraadiya laba laba golo baarlamaan uu leeyahay labada golo baarlamaan ayay tahay inay hawshaas ay baas mariyaan marka in waxaanu sugeynaa dadkii dowladaha xubnaha ka ahaa ee dowladda federaalka iyo ururada bulshada iyo shacabkaba fekerkooda in qayb laga siinayaan in qayb laga siin doonaan ku rajo weynahay laakiin hadda sida ay wax ku socdaan qaladaad waa jiraan howlo hordhaca oo dowladda ay inay boobeysaa muddo waa jiraan laakiin waddanka weli rajadii iyo wanaaggii shacabka ay filahayeen waa waa ku socda waayahay fuaad waad mahadsan tahay waan kugu soo laaban doonaa markanna waxaan ku laabanayaa faysal mataan oo ah cilmi baare arrimaha siyaasadda faysal qodobada heshiiskii siyaasadeed ee muranka uu weli ka taagan yahay waxaa ka mid ah leadership structuringka ama qaabeynta xubnaha ama maamulka dowladda oo in laga guuro nidaamkii ra-iisul wasaaraha oo loo guuro madaxweyne ku-xigeen oo kale dhinacaas markaad ka fiirisid iyo buuqa taagan maxay kula tahay maxaa saameyn ah oo siyaasadeed oo ka dhalan kara qodobkaas markaad fiirisid
khadarow waa su-aal wanaagsan dastuurkeenna federaalka ee soomaaliya haddii aad eegtid article one wuxuu kuu sheegayaa soomaaliya inay tahay waddan federaalah madax bannaan dimuqraatig ah lagu helay wadajir bulsho iyo matalaad dadku ay u dhan yihiin oo ah ah nidaam axsaab badan lehna mataqaanaa social justice haddii aad fiilisid qodobka saddexaad oo founding principleska ah waxaad arkaysaa inuu u qoran yahay soomaaliya waa waddan federaal oo republic ah oo lagu helay asagana isaguna ah mataqaanaa nooc power sharena wuxuu leeyahay waxa weeye federal principally awood qeybsigu uu yahay nooc federal system ku bays garaysan markaad labadaas qodoba eegtid heshiiska siyaasadeed ee badasha wadatashigu gaartay ee la rabo ansixintiisa sharciyadiisu inay marto labada aqal wuxuu u muuqdaa mid aan ahayn nidaamka soomaaliya ay heshiis ku tahay ee labaatankii sano ugu dambeeyey heshiiska lagu ahaa sidee uusan ku ahayn soomaaliya waxaa laga soo dhisay meel fog si ay u noqoto si ay u gaarto meel wanaagsan geedigii la guuray marka haddii luqadda afka reer guuraaga kugula hadlo haddii la rabo in reer la raro xilli abaarana la joogo waxaa loo baahan yahay xoolaha iyo reerka inta jilicsan in maaragtay xoogaa loo yaro kaadiyo oo marba meel geedigaas lagu minqaado minqaad baa la yihahdaa oo marba meel lagu furo si xerada la rabo loo gaaro ma aaminsani marka hal mar inta la guuro in meel kale loo guuro labaatanka sano waxaan kusoo wada jirna waxay ahayd nidaam iskorjoogteynaya oo awoodaha ee qofka las- ruuxa lasoo doortay ee madaxweynaha ah iyo awoodda badan dastuurka uu siinayo prime ministerka lasoo magacaabay inuu xukuumad ahaan shaqada execute gareeyo oo u madax banaanaado shaqada uu qabsanayo sidaa darteed sidaa darteed marka ee, waxaan qabaa habkii awood qeybsiga ahaa ee lagu heshiiyey ee labada xafiisa wadanka ugu sarreeyey in lagu degdegay Ee, sidee baa loogu degdegay For- for example xafiiska prime ministerka o- ee, xafiiskiisu waa xafiis awood siyaasadeed oo muuqata ku leh bulshada ray- bulshada ee soomaaliyeed iyo dastuurka soomaaliya halka awoodda madaxweynaha oo la doortay ay awoodihiisu ay ay ku maaragta ay kooban yihiin marka dastuurka la eego marka iyada oo aan awalba eh, dee dadku aysan u wada dhammayn oo maamuladii qeyb maqan yihiin haddana waxaad u malaysaa ge- bilowgu waa fiican yahay laakiin in go-aan deg deg laga gaaro yaa yaa caqabad sa- samayn karta caqabad weyn bay samayn kartaa haddii go-aamo degdega laga gaaro waxay yeelanaysaa mataqaanaa implications aada u badan oo dhanka wadajirka bulsho ah iyo dibeeysta dastuurka iyo dee dowladnimada soomaaliya oo dhismaysa laakiin marka dhinaca kale laga fiiriyo nidaamkan in laga guuro prime- eh, ra-iisul wasaaraha oo loo guuro madaxweyne ku-xigeenka wadamada eh, qaatay nidaamka federaalka markaad fiirisid iyo sida horumarka ay uga sameeyeen dhinaca siyaasadda Eh, waxaad moodaa in am- ama sida madaxdu ay sheegeen inay usoo saxmiyeen dhinacaas wadanka oo ay u arkeen inuu faa'iido u leeyahay arrintaas ma kuu muuqata madaxda qaranku ayaga hogaan noo ah ee, waa inaan adeecnaa ee, oo aan maaragtay ayaga ee, waxay noo sahmiyaan aanan horta bal marka hore dee aanan qaylay buuq kala hortegin aan dhahno war sidaad wax ku wadaan waa midda koowaad midda labaad een, madaxda keligood wadanka mara ayaga keligood wax ma sahmin karaan wadanku wuxuu leeyahay dad wadanka usoo shaqeeyey oo jooga oo banaanka hadda ka jooga oo xogtiisa iyo xaaladiisa og sidaa darteed waxyaabaha noocaan oo kalea wadatashiya u baahan yihiin wadatashiya u baahan yihiin dheer waxaa kaloo u baahan yihiin eh, in eh, la dhaqangeliyo shayga marka xilligaa la sameynayo si intersiga gaarkaa looga ilaaliyo xilliga ku-xiga waayo eh, eh, garyaqaan eh, garyaqaan zakariya yuusuf eh, madaxda eh, golaha wadatashiga qaranku iyagu awood ma u leeyihiin inay eh, dastuurku ay furaan oo ay dhahaan waxbaan ka bedelaynaa ama kelmadda markaa saas u dhigtay may awood u malaha laakiin waxay le- ay leeyihiin heshiis siyaasad- sida heshiis siyaasadeedka ay gaaraan ayaa waxaa loo gudbin karaa golaha shacabka ama golaha wasiirada kasoo kaa dastuurka wuxuu uu leeyahay maamul goboleed dowladaha dowladaha xubnaha dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah waxay ka wada xaajoon karaan arrimaha ayaga deegaanadooda kana gaari karaan heshiis haddiiba marka ay ka gaaraan heshiis meesha waxaa ku jirta marka dowladaha ku jiro dowladaha xubnaha ka ah federaalka iyo dowladda federaalka dowladdii marka way qaadaysaa wixii lagu heshiiyey markii la qaado iyadaa marka waxay u- u- u turjumay sharci marka si ugu turjumay sharci golaha wasiirada haddii waxaan ay ku saabsan yihiin xeer u baahan ay yihiinna golaha wasiirada wasaaradda iskale ayaa xeerka diyaarinaysa tusaale ahaan ha- ine, doorashaa laga hadlay doorashada waa la yaqaana yaa doorashada iskale ine, guddiga madax banaane doorashada see loo dhisaa yaa dhisaa wasaaradee dhisayso waa la yaqaanaa halkaas marka golihii wasiirada la haya ayaa aadaya logistica loo baahday logisticada iyo miisaaniyadda la aada amni security-a loo baahday doorashada wasaaradda amniga la aada marka dowladdiiyaaba fadhisa meesha meesha yaa loo fiirinin keliya ma- ee madaxweyneyaasha maamul goboleedyada waxaa fadhiyo madaxweynaha maamul goboleedyada wuxuu madaxweyne u yahay dowladda maamul goboleedka waxaa fadhiya ra-iisul wasaarihi oo dowladdii federaalka ra-iisul wasaare u ah marka ayagina ayaa qaadayaan oo oo dowladdii dhexa qaadayso dowladda dhexe ayaa sharciyadda marsiinayso markay dastuurtaana sidoo kale baarlamaankay u gudbinayaan baarlamaankana markaas dastuurka waa ka doodaya marka
marka laga hadlo midaynta doorashooyinka wadanka oo kale sidee lagu midayn karaa doorashada wadanka iyadoo eh, qeybo ka mid a madaxdii maamul goboleedyadu ay shirkii ka maqnaayeen waa sax horta midaynta doorashada waa iyo keliya ma ahe eh Das- dastuurka qodob si cadow u sheegaya in loo baahan yahay laga maarmaan tahay harmonisation dastuurada dhan inay iswaafaqaan waa ayna iska hor imaanin in waktiga doorashada inayna iska hor imaanin in wadanka hal jaanqaad uu yeesho isla dastuurka amar bixinaya marka in tallaabo loo jaan qaadana iyadana waa sax laakiin waxaad i tiri sidee wax looga qaban karaa doorashada iyadoo maamul goboleed maqan yahay saas miyaa su-aashaada dee maamul goboleedkaas doorashadiisu wuuba dhamaystirtaba isaga aniga loojikada markaan kaadla sharca ka hadli maayo doorashadiisu wuuba dhamaystirtaba kuwa caqabada ay hayso oo xaaladooda in xal laga gaaro la rabo kuwaasaa muhiim ah inay xaaladooda xalka gaaraan ka soo qaat su-aalo badan oo ay dadkana soo weydiinayeen ka sharci yaqaan ahaan ayaa waxaa jirto doorashadan hadda laisku haysto laleeyahay maamul goboleedyadii waa sanasanada loogu dareema midaysmo doorasho see loo qabanaa somalilan ilaa meeqay ka maqneed dowladda federaalka ilaa markii la dhisay ka maqneed doorashona waa la qabanaa waana la waday midnimadana waa la ilaalinay macnaheedu maaha somalilan in laga tanaasulo markii maamul ahaanay u diiday laakiin dad matalayaa jooga macnaheedu maaha puntland haddii ay diiddo waxay diidayaan lagala hadlin macnaheedu maaha waxa ay diiday konseenka ka qabto waa in lala fadhiistaa wada xaajood iyo wada ogol laga gaaraa dastuurkaa tilmaamaya oo tilmaamaya khilaafaadka dowladda iyo dowladaha xubnaha ka dhex maro waa in lagu dhameeyaa walaalnimo wadaxaajood walaalnimo leeyahy manaa ismaquunina la diidaa hase ahaatee laakiin hadda waxaa laga hadlay doorashada galmudug jubbaland waxaa laga hadlay south west state hirshabeelle siday ay u midaysnaan lahaayeen isku midna loogaga dhigi lahaa junan la wada aqbalay sidaa daraadeed koherasiga hadhowda madaxweynaha markii la dooranayana in loo wada doorto harmonisin mar la wada doorto puntland waxay taabanaysaa marka markii lasoo gaaro doorashada baarlamaanka dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha ay taabanaysaa ka hor dee wakhtina waxaa furan dowladda u furan in ay la hadasho wadaxaajooda heshiisna laga gaaro arrimaha puntland ay ka didsan tahana horey u bilaabatay inta kama bilaabanin oo waxay ka bilaabatay garsoorkii iyo finansigii ka bilaabatay oo ay leedahay sida dastuurka ay u taallo kuma taallo marka iyadana waxaa loo baahan yahay naftarkeeda puntland idaacado badan aan ka sheegay baa waxa ay qabto oo ay taladeeda ah oo ay diidan tahay in ay shacabka u soo bandhigto mar kastaba maaha inay gogasha ka kacdo oo ay tiraahdo maya ma rabno dastuurka puntland saan ma ogolo dastuurka puntland ma rabno inay tiraahdo iyadana dow ma laha dowladda dhexana inay tiraahdo waa ka soconaynaa dow ma laha dowgu wuxuu uu yahay sida dastuurka ku qoran soomaalinimada eh walaalnimo in laysula fariisto laysla wada hadlo puntland waxay ka tanaasuli kartana ka tanaasulsho waxa ayna ka tanaasuli karin loogaga tanaasulo saas ayuu ku jiraa soomaalinimada lagu dhisi karaa soomaaliya ma lagu dhisi karaa article hebel sidaasuu qora hadday puntland ku dheganaata article hebel sidaasuu qoraa muqdishona ku dheganaata article hebel sidaasuu qoraa sida hargeysaa dhacayso anugu marka ka tala ahaan waxa aan qabaa wadaxaajoodka waa lagama maarmaan walaalnimo iyo isfahamna in lagu dhameeyo waa lagama maarmaan puntland iyo dowladda dhexena inay ka wada fadhiistaan ee ay arrimaha ay isku maandiidan yihiinna ay meel ku dhammaystirtaan dowladaha xubnaha ka ah ee kale ee harana ayna fiirsanin oo ay culays saar noqdaan oo ay labada dhinac dhinaca wax diidayo ay ku noqdaan culays saar anigu sidaasaan qabaa article by article inaan lagu deganaa waa mahadsan tahay abukate waan kugu soo laaban doonaa fuaad muxuu yahay doorka ama talooyinka bulshada rayidka soomaaliyeed ee ku aadan doodaha iyo arrimaha hadda ka taagan wadanka
mar kastaba horta waxaan waa wax lagu soo celin jiray ururada bulshada ay u taagnaayeen oo ah soomaaliya meel fogaa laga keenay burburaa laga keenay waxaana waxay ku dhisneed isku tanasul iyo isku ogolaasho iyo isku dhimrin siyaasadda annagaa sharci uleh sida abukaata uu sheegay annagaa sharci uleh haddii meel kasta ay timaado oo nin kastaba qodob uu ku dhegan yahay oo dowlad goboleed qodobbay ku dhegan tahay oo federaalkii meeluu ku dhega haddii ay timaado waxaan u malaynayaa inaan horta wadanka horu socod mugle inuu imaanaynin hadda meel fiicanaa la taagan yahay oo horu socodkii iyo isla ogolkii siyaasadda meel fiicanuu hadda maraya marka waxaan aniga aan soo jeedinayaa in dowladda ay ka qaybgeliso si furanna uga qaybgeliso oo aan loo arkin in dana aan la arkaynin oo keligood ay u jeedaan inay meesha ay ka soo bixin hadday noqoto is-ogolaashisiinta oo waqtiyada dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah waxaan leeyahay hawshaas waa hawl wanaagsan laakiin in ay noqoto mar kastaba mid looga lgu lguna looguna tiigsanayno qodobo sharciyo ah laakiin laga fiirinayo wadajirka wadajirka qaranka iyo midnimada iyo horu socodka maxaa yeelay dad aan dad kala irdhoobay oo kala fogaaday waxyaabo kala fogeeyeen ayaa la isku soo jiijiidaya wadooyinka iyo sida hadda eh, golaha wadatashiga qaranka wax ku soo jeediyey waa waa fiican tahay laakiin waxaan leenahay annaga si dimuqraadi ah in hawshaas loo taabageliyo baarlamaanka la mariyo laga qeybgeliyo ururada bulshada laga qeybgeliyo bulshada qeybaheeda duwan kala duwanna laga qey- laga laga, eh, laga qeybgeliyo si loo helo eh, feker iyo horu socod midaysan iyo wadaniyad buuxda looga helo oo ay u noqonin een, annaga keliya ha ujeedna idinkoo indhe xiranna soo raaca ina waana madasha inay inay shacbiyadda ku oran een, dadka dhaliilana ama dowlad goboleedada dhaliilana waxaan leenahay een, sida hadda puntland oo kale waxaa la yidhaahdaa waa hooyada een, federalismka oo soomaaliya dadkii waxa waaye hawshan ifafaalahan wanaagsan u horqaaday ma aha een, in ay ayagana de haddii wixii wax dhaliil hadduu jira dhaliisha miiskaa lala yimaadaa een, tabashada jirta een, horay marar badan waxaa soo noqnoqday een, puntland waxyaaba badan ay diiday ma aha taas hadda tan kuma salaysna haddii waxyaabaha ay ku- ay ku doodayaan waa waxyaabo sax ah meelaha qaar meelaha qaarna waxay u eg tahay in xoogaa sidan si ka duwan inay u wajihi lahaayeen marka waxaan ku talinaynaa ama aan ku talinayaa in si isla ogola hawshan lagu wajaho ana waxaan qabaa een, horta heshiiska la galay ee golaha wadatashiga qaranku uu galay wuxuu ahaa heshiis ba- heshiis baaxad weyn waxyaabo badan oo la bogaadin karaa ku jiray sida hadda matalaada haweenka oo kale in ee, laga wada hadlo oo si gaar ah arrinteeda looga sheekeeyo waan soo dhoweyneynaa Een, haddaad eegto baaxadda heshiiska heshiiskan la saxeexay haddaad eegto baaxadda heshiiska waxaa ku qoran in ay ka wada hadleen heshiiskan uu uu caddaynayo howlaha maamulka doorashooyinka dalka heer federaal dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka magaalo madaxda muqdisho iyo mataqaanaa eh, eh, si loo hirgeliyo dowladaha hoose ay ku heshiiyeen madasha wadatashiga qaran si loo hirgeliyo doorasho qof socda baaxadda heshiiska markaa fiirside puntland oo kale heshiiskan waxba kama gelin kama aysan qeyb gelin marka waxaa muuqata een, inay ina- in sida loo qoray ay tahay si madax goosi ah haddii aad eegto een, nidaamka doorashada dalka qaabka loo gelayo waxaa la dhahay nidaamka isu dheelitiran oo multi mataqaanaa een, eh, la yidhaahdo eh, proportional representation waxaa laga sii qaatay closed list si loogu beysgareeyo laba boqol todobaatan iyo shanta marka halkaa two point four point five-kii ugu jiraa kuraasi weli hab qabiil baa lagu beysgareynayaa okay sidaas darteed wuxuu dhiiri gelinayaa een, eh, nidaamkani in wadanka ay ka dhacdo single constituency inuu noqdo nidaamka doorasho Mm, haddii aad fiirisid dastuurkeenana waxaa ku qoran soomaaliya waxay ka kooban tahay saddex xeer dowladeed dowladda federaalka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladaha hoose mas-uuliyaddu mar walbana waxay ka bilaabataa dowladaha hoose ma aha dowladda federaalka marka waxaa umalaysaa single constituencygu inuu dhiiri gelinayo nidaam unitary system ah oo ah nidaamkii koob iyo labaatanka sano dalka lagu soo xukumayey oo ah anaa anaa kuu iri anaa garanaya anaa kaa garanaya anaa caafimaadkeeda fahmaya taana eh, nidaam aniga siday ila tahay eh, dhiiri gelinaya unit- unitary system in hadda aynu dib ugu laabano waxaa umalalaya inay tahay arrin aan wadanka u fiicnayn Waay.
Een, haddii aad fiirisid eh, heshiisku sida uu qoran yahay eh, eh, heshiiska deegaan doorashada eh, eh, qaabka uu qoran yahay qodobka labaad waxaa lagu heshiiyey kuraasta lagu tartamayo inay noqoto hal deegaan doorasho Een, waxaa kale oo heshiisku sheegayaa inuu yahay nidaamkani nidaam multibar system Waay, waxba dib ha ugu laabanin laakiin eh, arrimaha ku heeran heshiis arrimaha ku xeeran waxaa weeye iyadoo uu warqad isla warqadu qorayso in nidaamkan uu yahay nidaam multiparty system oo xisbiyo badan ku tartami karaan yaa lagu leeyahay waxaa ku tartami karo oo qura laba xisbi marka een, macquulnimada warqadan qoran ee golaha wadatashigu qaranku uu qoray iyo turjumaada saxda ah ee ku qoran waa kala duwan yihiin oo ayadaaba contradictory samaynaysa marka waxaan qabaa aniga aragti ahaan een, puntland oo kale waxay ku guuleystay local councilska inay qabsato laakiin puntland waxa weeye waxa loo baahan yahay nidaamkani wuxuu waxaa loo baahan yahay inuu noqdo consensus based ma aha inclusive oo saddex baa joogto kan afraad baa laga tegaya ama afar baa joogto kan shanaad baa laga tegaya nidaamka waxaa loo baahan yahay waa wax national ah nationally waa in loo wada fariistaa arrintan laga wada hadla dhegeystayaal eh, waxaad nagala socotaan barnaamijka faaqadaada jimcaha oo idinkaga imaanayo magaalada nairobi Eh, eh, isla su-aasha labada xisbi qaran haddii aan siiyo garyaqaan zakariye eh, madaxda golaha wadatashiga qaranku iyagu is- waxyaabaha laisweydiinan karaa waxaa ka mid a awood ma u leeyihiin inay soo go-aamiyaan in laba xisbi qaran ay tartami karaan oo keliya may ma go-aaminen way soo jee- way- way- waa ka soo jeedinta baarlamaanka waa baarlamaankay u taallaa Een, eh, laakiin markii aad si democratic systemka aad fiirinaysa niyo hoween eh, iyo sharciga waa kala macno democratic systemka marka aad fiirinaysid eh, dastuurka qof kasta mu-ana wuxuu leeyahay xisbiyo badan xisbiyo siyaasadeed xisbiyo siyaasadeed badanuu leeyahay badanna laba waa ka badanta hase ahaatee wadanku heshiis waa ka gaari karaa inuu laba xisbi samaysto inuu saddex xisbi samaysto inuu xisbiyada la wada furo ayagu heshiis waa ka gaari karaa wadanka dhinacaas marka kii dastuurkeena muxuu qabaa?
xisbiyo badan uu leeyahay xisbiyo badanna waad garan kartaa macnaheeda laba wax ka badan waa inay ahaadaan marka in la xadido ma aha right sax ma aha hase ahaatee laakiin habab badan oo loo xadidi karaa jiro oo xadidaada ay ka imaanayso ha la wada tartamo marka laakiin madaxweynaha loo tartamayo ma rabno wadan faqiiraa nahay en, toban mar ma ku noqnoqon karno waa isku dhibtoonaynaa madax coalition ha la yimaado oo laba xisbi ha lagu kala aruuro labadaas xisbi ha lagu tartamo haddii saas lagu dhameeyo waa sax waa waa waa wax dhici karo oo coalition amaba la yidhahda labada xisbi ee baarlamaanka kuraastaas intaas la yeelan yeelata ayaa madaxweynimada u tartamaysa keliya meel kooban lagu xadido ee laakiin in la yidhaahda laba xisbi hadhowda baarlamaanka dhan u wada tartamaya ma ma ku aha dimuqraasiyaday ka hor imaanaysaa xaqa oo- oo- oo oo siyaasadday ka hor imaanaysaa
abukaate arrimaha kale ee laisweydiin kara waxay tahay eh, dowladdii hore ee madaxweyne farmaajo qorshaheeda wuxuu ahaa inay amaba ay waday inay qabato doorasho qof iyo coda dowladda hadda madaxweyne xasanna sidoo kale qorshuhu waxa uu yahay in la- dalka laga qabto doorasho qof iyo coda marka marba haddii dowladdii hore ay damacsanayd inay doorasho qof iyo coda dalka ka qabato madaxda dowladda hadda joogta oo xilligaasi ahaa mucaaradkii maxay ku diidanaayeen bay kula tahay
waa su-aal siyaasadeed oo adag aniga iyo in ilamidaho sharacyaqaana iyo maka jawaabi karno waxay ku fiicnaan lahayd doora- sistamka doorasho uu farmaajo keenay waa midaan shalay waa diiday maanta maxaad ku ogola maxaad ku aqbashay oo aad u keentay shalay ku diiday horta in ayaga aada loo weydiiyo ku fiicnaan lahayd aniga inaan inaan afhayeen u noqdo maa laakiin loojika ila ma aha wixii shalay aad diiday maanta haddana inaad keentay adigoo oonan sababeynaynin lahayn sababta shalay aan ku diiday saasay aheeda maanta sababta aan ku wadana saas waa aniga marka sababa sababeyn u sameymaayo looyar u noqon maayey oo ma dhahay taas iyo saasay ku kala gedisnayaan laakiin ayagaa laga rabaa in ay caddeeyaan labadii waa isku mide maxaa shalay ku diida maanta aad ku doorat waaya waa maasan tahay eh, eh, fuaaday Een, een, khadarow een, haddii aan hawshaas oo hadda su-aasha ay weydiiso ah hawsha labada xisbi een, hawshaas waxay horta ka hor imaaneysaa een, dastuurkay ka hor imaaneysaa inkastoo horta soo jeedin ay ahayd oo sharciyeynteeda laga rabo een, labada goloo baarlamaan laga rabo een, waa mid la dhihi karo soo jeedistaas waa soo jeedin aan laga filaynin inuu golaha uu keeno sababtoo ay tahay wadankan mar kastaba waxyaabaha lagu celceliyo lagu celceliya waxay tahay isla ogol in in la helo Een, isla ogolna waxaa lagu heli karaa qof kastaba in si oo madax bannaan uu u tartamo oo rabitaankiisana u soo jeedsado rabitaanka uu soo jeediyena waa mid siyaasi ah oo hadda kanaan ka hadlayno Een, qof kastana uu u madax bannaan yahay muwaadin kastoo soomaaliyeed uu u madax bannaan yahay inuu inuu inuu inuu in la dooran karo inuu waxna dooran karo inuu xisbi siyaasadeedna ka mid noqon karo Een, taas marka markii la yidhaahdo laba xisbi keliya la yidhaahdo ayaa madaxweyneyaasha ku tartamaya Een, madaxweyneyaal iyo oo xilsigoyaal ah iyo kuwo horeba iyo kan hadda maanta kuwa maanta jooga dowladaba oo xukuumadda fadhiyaba intaba waxay ka hor imaaneysaa een, rabitaankii horusocodkii iyo diiladii iyo dowlad dhiskii laga lahaa een, in soomaali soomaalidii hore oo xoogga lahayd inay dib u soo laabato iyo dimuqraadiyaddii lagu taamahayey oo ilaa labada kun laga soo shaqaynaya maalinba geed lagu soo harinahayay ayaa waxay taas ayay kala dhambaalaysaa een, xoogaana markii aan si u nidhaahno een, ax- xisbi siyaasadeeda maanta meesha jooga xisbigaas siyaasadeed waxyaabo badanoo u diidanaa waxyaabaha ka midkay tahay in in siyaasadda ay dad yar inay afduubaan in afduubkii siyaasadeed oo hore loo diidanaa inay maanta inay horkacaan ma aha oo waa in qodobkaas haddii baarlamaanka u tagana ururada bulshada waxaan leenahay in qodobkaas waxa waaye sidiisaba laga gudbo oo dastuurku wuxuu sheegaya la aado waa soo jeedin karaan waa sax xaqay u leeyihiin laakiin kaas waxaan leenahay in dib looga laabto oo laga fiirsado tan kaloo ah qof iyo cod in doorasho qof iyo coda la qabto waa sax dadkii waxaa baahiyey oo lala daalandhacahayey doorasho oo soo xulisa oday qof keena waaa waxaa loo soo wareegay laba qof ii keen aan qof ka qaate saddex ii keen aan midkaan raba aan ka xushe intaas marka waxaa loo taagnaa ururada bulshada waxay u taagnaayeenoo lahayn war sidaan sida saxda maahan ee dadka awoodda waxaa iskale dastuurka awoodda wuxuu siinaya muwaadiniinta shacabka soomaaliyeed uu siinaya ayagiina waxay xaq u leeyihiin in ay qofkii kuraasta iyo siyaasadda ku matheli lahaa in ay ayaga codkaas inay ka dhiibtaan marka maanta haddii la aaday in qof iyo cod la aado waa waxyaabaha dimuqraadiyaddana ay sheegayso ififaalo fiicanna leh xukuumaddii hore xukunka ka degtayna ay soo jeedisay laakiin ay u suuro gelin haddii xukuumadda maanta ay leedahay qof iyo cod ayaan u jahaysanahay waa mid suuro geli karta waa mid loo baahnaa waa mid lagu heli karo mathalaad dhab ah dad baahiyadooda hadday noqoto xaq aqooneed hadday noqoto dad siyaasadooda geyn kara miiska wadatashiga iyo miiska siyaasadda wadanka geyn kara in la heli karaan aaminsanahay haddii qof iyo codkaas leeda waaya gabagabadii barnaamijka ayaynu kusii dhownahay si kooban faysal haddii baarlamaanku ay ansixiyaan heshiiskan hadda hor yaalla ama mooshinka hadda hor yaalla maxay kula tahay maxaa ka dhalan karaa heshiiska noocana wuxuu leeyahay daldaloolooyin badan oo khatar sababi kara haddii baarlamaanku ansixiyo maxaa dhacaya marka baarlamaanku hadduu sidan ku ansixiyo oo sidan wax ku wado asagoonbaa magaciisu ku dhumayaa maahe wax kale uu soo siyaadinayo ma jirto laakiin waa binding document waa documenti sharci ah haddii baarlamaanku arrintan ansixiyo maxaa ka dhaqangelayay iyo fidinta dastuurka lagu sameeyey muddaxileedka la sameeyey waxaa dastuurka haddii bedel lagu sameynayo isbedel lagu sameynayo ma saameynayo qofka marka xafiiska joogo for example dastuurkeena terms of officeka waxaa ku qoran inuu muddaxileedku yahay afar sano afar sanaa madaxweyne xasan sheekh lagu doortay afarta sano xafiiska ku joogayaa haddii dastuurka wax laga bedelo qofka soo socda oo ku xiga yaa iyo execute garaynaya oo shaqadaa bilaabaya oo ay teramkiisa ka bilaabanaysa waka waayahay abukate baarlamaanka haddii uu sidan ku ansixiyo iyadoo layska daba jiitamayo natiijadu waxaa ka dhalan karta natiijo eh ma aqbalin haddii ay ka dhalata natiijo ma aqbalin ay ka dhalato ee la diidana iyadana markaasta waa caqabado hor lahoo bilowday hadda anigu waxaan dhihi lahaa baarlamaanka doodiisa inta ay socoto meesha ugu adag ee diidmada ka socoto waa maamul goboleed maqan iyo siyaasiyiin hore alilaa iyo xadka wadaxaajood laga gaari kara halaysku dayo laakiin haddii baarlamaanka uu yidhaahdo waa samayna waa sharciyeyna de waa sharci laakiin su-aasha waxay ka imaanaysa xaggee laga dhaqangelinaa marka dhinaca siyaasadda iyo dhinaca bulshada ka waran xaggee laga dhaqangelinaa su-aasha taas waaba ka jawaaba hadduu baarlamaanka yidhahdo waa ansahana xaggana lagaa yidhaahdo maana kaa aqbalin haddaba xaggee ka dhaqangelinaysaa soo caqabad horla maaha iyo shiddo horlan waayahay gabagabadii barnaamijka muxuu yahay xalka abukaate si kooban xalka iyo gabagabada hal eree kusoo kooba soomaaliya waxay u socotaa safar dheer safarka dheerna waxaa lagu gaari karaa oo keliya iyadoo gacmaha la haysaysto gacmahana waxaa laisku haysan karaa keliya iyadoo la wada xaajoonayo laysqancinayo layswalaashanayo oo laysku tiirsanayn oo aanan lalahayn qodobkaasaa ii sharciyeeyo qodobkaasaa ii sharciyeeyo waa baqamaasanta fuaad
gabagabadii waxaan ku gabagabeynayaa hawshaan wadanka horusocod wanaagsan iyo safarkii dheeraayuu na sugahayay in weli meel fiican laga joogay horta ay caddaynaysaa baarlamaanka waxaan waxaan soo jeedin lahaa howlahan baarlamaanka inuu dood adag geliyo asagoo ka fiirsasho iyo ka turis badan muujinahaya lafteeda waxaa loo baahan yahay in doodo ama masrax siyaasadeedyo oo doodan looga qeyb gelinayo siyaasiyiintii hore oo wadankan waxaana looga qeybgelin karaa hadda ay u fududtahay sidii hore jaantaan rogan ma aha axsaabaa jirtay axsaabaynu ka kala tirsan yihiin magacyadooda waxba kuma soo saaraan waayahan dambe siyaasiyiinta hadday wax mucaarisa yihiin hadday wax muxaafad ay hawl taageero u muujinayaan marka ururada siyaasadda oo taagan in laga qeybgeliyo ururada bulshada oo shacbiyankana laga qeybgeliyo in ururada bulshadana in laftooda laga qeybgeliyo marka si loo helo marka hawl midaysan iyo isla ogol maxaa yeele haddii intaas la waayo waxaa imaanaysa marka nin kasta inuu dhagax dibadda kasoo tuuro oo yidhaahdo xaggaa laga fulin doonaa hawshan marka fulid wanaagga wuxuu ka imaanayaa in ay dowladda xukuumadda haddii ay hawshan soo jeedisay iyo dowladda xubnaha ka ah kuwii maqanin la raadiyo in siyaasiyiinta oo horena laga qeybgeliyo ururada bulshada laga qeybgeliyo dood furan iyo masrax siyaasadooda furanna in dadka isugu yimaadaan xalka ugu dambeyntii faysal iyo gabagabada maxaa xal u aragtaa ugu dambeyn anigu si kooban waxaa xal u arkaa heshiiskan siyaasadeed ee ay madasha wadatashiga qaranku gaartay marka la fiiriyo qaab ahaan dastuurka inkastoo abkaato igaga rumaya arrintaas waxaan u arkaa inay xoogaa wax badan aysa iswaafaqsaneen arrinta multibar systemka iyo labada xisbi waxaan qabaa in sharaxaadda loo dhigo inay fiicnayd in la yidhaahdo nidaamka multibar system waa uu furan yahay laakiin labada xisbi oo ugu aqlabiyada badan yay ka soo baxayaan labada hogaan ee dalka ugu sarreeya waa midda koowaad midda labaad xalkeenna wuxuu ku jiraa in aynu isu dhumrino la isu dulqaato la wada fariisto la wada hadlo si jenwina looga jawaabo caqabadahana haysta oo waa maxay warqadaha lasoo qoray baarlamaanka la geenaya waa la ansixiyey haddii la ansixiyo iyadoon raalli laysaga ahayn oo layska dabajiitamayo waxaa imaanaysa halkee implementationkiisu ka dhacaya at what level halkeebuu ka dhacaya marka waa ku diiday waa ku diiday leedahay halkaa waa ka soo tagnay meel aan ka soo tagnay inaan ku laaban meel aynu u wada socon karno kitaab haloo furo bijka haloo furo halkaa hala wada aado cidda naga maqana hala qanciyo siyaasiyiinta stakeholderska bahawadaagta ah ee madalaha badan furtay ee hadlaya halaga qeybgeliyo waxaa kaloo jirta kulli waa wada state actor dadkan waxaa jira dad non state actorisa oo prominent oo hadda fu-aad ka mid yahay oo culummo leh oo dhaqaa ganacsato leh marka ayaga laftigooda non state actorska in laga qeybgeliyo oo loo furo waa muhiim arrintaas waa mahadsantahay faysal waqtigii waa naga dhacay aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin kuwaasi waxa ay kala haayeen dhegaystayaal garyaqaan zakariya yuusuf oo ah aqoon-yahan dhinaca arrimaha sharciga dastuurka iyo doorashooyinka ah iyo faysal mataan oo ah cilmi baare arrimaha siyaasadda ah iyo fu'aad axmed xuseen oo ah aqoon-yahan ka tirsan bulshada rayidka soomaaliyeed dhammaantood waxa ay joogeen magaalada nairobi waxaana igala qaybgelayeen barnaamijka faaqidaadda jimcaha barnaamijkiina intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsanyay khadar maxamuud xareed oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka haatanna gebagabadiinu ku saqaynaa aan idiin soo qabto mid ka mid a heesaha aanu caawa idinku tala gallay heestaas ayaa u dambaysay idaacadeedii caawa iyo dunida inta haddii la ihahdo aynu idaacadaha soo socda berihii dib ugu kulmi doono aniguaa maxamed cabdiinale sidaas iyo habeen wanaagsan